markaan wuxuu leeyahay gabadha ma loo guurinayaa wiil aan rabin ma wuxuu ka wadaa wiil gabadha ma la qasbi karaa waan ka wadaa marinaa wiil aysan rabin ayada saasa u qaataaniya laakiin qur-aankiisu wuxuu leeyahay wiil aan rabin ayuu leeyahay hadduu ula jeeday okay taasaan qaadana waa yahay
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤال شيء سؤالكم قبلت منها آه، آه، ولي المجبر واجرا ولي المجبر وحليرا آبه آبها وحاء هدنا محايا هذي آبه ضعي هدي أسقل لوايا كاسا ولي المجبر ليرا علماء يقانين laakiin ijbaarkaasu ma ahan macnaheedu inay iyada khasban ilaa wa ilaa iyadoo rab iyadoon rabin oo loo jeedo oo ay diidan tahay afkeedana ka leedahay ayna ka dhab tahay in khasab ha lagu siiyo la leeyahay maaha ee waxay ahayd xilligii hore dad akhlaaq badanoo jiri jiray ummad aanan gaarayna joogi jiray oo edab badan marka afkeedaba inay ka tiraa waa adkeed si looga helo waa rabaa marka waa rabaa lagama keeni karin markaasay culammadu waxay dhihi jireen waa rabaaha lagama keeni kareen ee shibta raalliay ka walax tahay marka hadday shibu taallaba waa iska raalli hadday saas tahaba waa iska raalli markaase xataa te- sifa hebel haddii laga helo waa iska raalli yani sifooyin un sidaas oo kale aragtay akhlaaqda faraha badan yayna ka dhalahaysa ee macnaheedu ma aha qofaan rabin ilaa wa ilaa waa lagu qasbaa ma aha macnaheedu markaase haddaanay rabin oo la ogyahay inaanay rabin haddii waalidkuna markaysaa waxaanay ilmihiisu rabin lama rabiyo markaysaa laakiin waxay ku wanaagsan tahay inay wada tashadaan oo ay markaysaa iska qanciyaan oo wixii wanaagoo waalidkeed u wado ay iyaduna si gooniya u fiiriso ay tixgeliso adooguna laftiisa oo tixgeliyo ee gabartiisa meesha uu geeyahayo marka isku fikro darsadaan oo meel wanaagsan wax laysugu geeyo sidaasay ku wanaagsan tahay saasaa marka waxaa loo yidhaha weliga mudbar marka wallahu tacaala aclam waxaan wax yar marka in yar kasii raacsiinaya yani horta salaadan iyo waxyaabaha ku saabsan markasa ma galaan talaacob markasa qamaartan ma galaan markasa xarashi madax ma galaan marka waxay ku fiican yihiin midda hadda masaladii ahayday weyse qofka ma lagu ma arkaysaa duka karaa jowrabkan caadiga ah oo haddii gacanta aada saarto biyaha aada hore ka helayso mase laguma dukan karo waxaad dukahaysa waa salaad allah naga aqbalay siyaabo kaleo isaga jircannaha badan marka meelihii aanan ka adkaa karin ilaahi naga cafiya kuwan waba ka adkaa karin aan umaleeyahay in laga maarmi karo wax dhibaato hadda noo soo jiidan uma jeedo haddana waxaa lamid a xaaskaagu hadday ku taabato ilan taabashaniya naag aan isu banaanay olbaya marka hore aan laga hadlayn mugta marka uun xaaskaagu hadday ku taabato weyse ma kaa jibisaa mise kaama jibisane waqtida duwaa kan culammadu inoo sheegaan lana wada ogyahay imaamu shaafici iyo culammada shaaficiyadoo dhan waxay qabaan inay weysada kaa jebiso salaadaad marka haddii culammadaas ay qabaan inay weysada kaa jebayso markaysa anaadan dhihi karin ee markaysa waxay sheegayaan waa khalad Yani ma dhici karto inay runtaha wax ay sheegayaan oo adigu aada xarasha madax gelisa salaadaada waxyaabo kaloo aada ku jilcantaha badana marka inaa xarasha madax ku tuurto maaha waxa kaloo sii dheer markaysa annagu waxaa la yidhaha horta madaahibta way fara badan yihiin mas'alo kastood soo qaado imaamu shaafici iyo xertiisu waxbay qabaan xanafiya waxbay qabtaa maalikiya waxbay qabtaa xanaabila waxbay qabtaa culamo kalento waxbay qabaan marka see la yeelaa baddan weyn oo meeshan ku taala hirkaan socda kee ka qaadaya keese iska dhaafe seed yeelay waa arrin aan dhib yarayn markaysa marka waxaa la yidhaha yacni waxyaabaha loo fiirshaa markaysa haddii ay tahay mucaamalaad dadka ka dhexeeya masalan mararka qaarkood waxaa loo kala bixiyaa arrin adiga kuu khaasaho qofku si shaksiya isaga u khaasaho asaga iyo rabbigiis ah oo asaga inuu dadaalo laga rabo iyo arrin qof kale u gudbayso adiga qof kalentood idinka dhexaysa marka haddaad tidhaaho inta wax la kala gato xoogaa dhinacan waxa ila fiican aniga xanafiyo oo halkan xanafiyadan qaadaha ko kalena oo yidhi anigu waxay la fiicnaanayd shaaficiya dantayda ku jirtaa shaaficiyan qaalaha hadda adig shaafici waa qaad ma dhihi kartaa adayse maxay ahde xanafi waa qaad ma dhihi kartaa hadday timaado haddii ma arkaysa ama laysdilo ama arrin kale ay soo dhex marto ee kana yidhaha mid heblan qaadaa kana mid heblan qaadaa yidhaah see lagu kala baxaa markaysa marka ma ahan iska waxaan rabaa iska qaadaha ma anfacayso qof walba meeshay soo gaartay inay jug iska tiraa ma ahan waxay imaanaysaa markaas yani waxaa jiro waxay culamada ay dejiyeen sharciyaa jiro oy kulligood isku weraacsan yihiin dowladda islaamka oo meeshaas ka jirtaa go-aanka gaaraysa oo markaysa sharci dejina jirta waxa la yidhaha war dhehaysa waxaasi waxaasi waxaasi waxaas qodobkaasi qodobkaasaa jiro markaysa haddii la waayana waxaa lamida marka ummadaha waxa ay yaqaanaan markaysa marka marka lasoo aado annaga soomaaliya oo kale masaa'ilkan faraha badan ana horta waa waayadana horta saas uma yari laakiin dadka si da-weyna laga yaabaa inay jiraan lixdameed horta su-aalahan ma jiri jireen saan maal isu weydiin jiray mase waxaan u maleeyaa labadan yani two decade labadan maxay ahaaday labaatankan sano aan soo dhaafnay in su-aalahan socdaan mase wixii ka horey jiroo dhan lama hayo muxuu wax su-aalahan meega badan la kiciyo horta hadeer isma weydiin maan in la isweydiin baan hadeer la isugu yahaa sideetanka wixii ka dambeeyay un su-aalahan socdaan naag mayse ma jibinay waa soo sheego oo noo sheegay hadda mase ma jibinayso saan ma tahay sida mase maahan marka waxaa waadan leehay ummaddan waa ummad shaaficiya ah culamanay lahaayeen dhaqanay lahaayeen aniga haddii maanta la yidhaha markasa intaan markasa wax akrisa jira culamada aan wax kama maqli jiray waxa dhan theory ahayn waxa ugu dhib badan la yidhaha practice lagu sameeya salaada ka mid a markasa waa dhib badanta haddaad practice ku samayn tagto waxyaabaha ugu dhibbadan ka mid tahay laakiin waxaad ku baratay aabbahaa ku baray hooyadaa ku bartay hortaada lagu sameeyey ilmanimadaada lagu sameeyey sheikhaa ku sameeyey mase hadda markaan halkan ingiriiska kutubka markaan ku laabto xanafiyada waa aqaano waa saasi saasay qabaan saas saasay qabaan kugu daldalaa markaan galno markaysa quruudka lagu ogso anoo rukuucay arka iyagana markaysa ay taagan yihiin isma keenayn marka ma aqaan anigiyaa waxaysay waa waa ku daabacmay marka marka maxay sujuudu sahwiga la sameeyo anoo la gafay arka ayaga reer maray marka ummaddu waxa ay taqaano lagu socdaa marka ummaddan marka soomaalida annaga haddaan nahay mise waxaan nahay shaafici shaaficiyaan aqaan hooyadeen haddayna xatee aqoon ahaan u aqaanin dhaqan ahaanay u taqiinin marka ummaddu waxa ay taqaano buur lagama geliyo balaayana lagama kiciyo haddaana ahay wax gaalnimo keenaya ma wax wey yani mas'alada marka aada soo qaadayso waxaa la rabaa yani wasanka aad kusoo qaaday ihtimaamka aad siisay iyo danta aad ka gaarayso maxay tahay maxaad soo ujeedaa ummaddan waa shaaficiye culamadoodia ahayd culamadii kalentoo kasii horeysaa ahayd weligeedaysaan kusoo socdeen kanay yaqaanaan kana u dhibyar maxaan anagu uga bedel maka rarnaa ma geynaa ma arkaysa xanafi kulligood maka dhignaa waan ka dhignaa maxuma laakiin maxaan uga dhignaa sabab maxaa lagu bedelaa adigu marka qofku hadduu isagu rabo qofkii rabo salaadiisa inuu xarasha madax kar dhigto oo islaantiisa iyo asaga intay istaabtaan salaadooda iska dukahayaan iska dukada kuma haysane laakiin imaan iyoo noo naqanin oo ana iyoona sirin markasa maxaa jira nagu kuma raacsanin iyoo nagu horkicin markasa isagu laakiin khaasatan nafsigu soo raba ha u yaado marka sidaasoo kaleeto haddaad u tagto markaysa culamadan xanafiyada gulood bakistan ka tagto wuga tiri xanafiya waxaan ka dhigaa shaaficiya fiiraha iska jibiya maxaa isu dhibeen wax kaloo camal kaloo kuu baahan oo lagaaga baahan yahaa badan oo kuu yaala markaysa wax lagaaga baahan kan shaqo kuu taala maaha wax dhibaa inaad abuurto maaha khayrna lagama gaarayo saas marka waxaa u jeeda ummaddan ummad walba waxa ay taqaano sidooda loogu socdaa markaysa gabar weyse ka hijibisa maqlinin haddaad maanta baxdaa tagta baadiyaha aad tiraa markaysa gabaraa weyse ka jibisa waa lagu tuma adaana iskale in lagu tumo maxaa jira maxaa jira ficlan marka loo hadlanayo markii loo hadla cilmiya loo hadlana waxaad tahay hadda markaysa qof astaahilaad tahay in la tumo maxaa jira waxaad ku hadlaysa wax cilmiga maahan culamada saas ma yeesheen aniga waxaan xasuustaa waxaan ama jiray culamadii noo dhigi jirtay jaamacatul azhara laga soo diri jiray azharti maaliki waaye xanafi waaye weligiis isoo xanafi looma imaan shaafici waaye markuu noo yimaad waficlan xagga markuu joogo waa xanafi laakiin markuu halkan yimid waa shaafici isagu maxaa jira ummaddaana u yimid shaaficiya taqaanaa waxaa naloo dhigi jiray xanafigiina nooga dhigi jiray waxaa noo dhigi jiray shaaficiya marka shaaficiya naftiisa noo dhigi jireen waa la yaqaan macaahidda sheekh suufi muqararka hore muxuu ahay waa la ogyahay shaaficiya waay way ay u doorteen oo markaasa shaafici uga dhigaan ma hadday waxay ka bilaabayaan markaasa waxaan idin dhigayn ay ka bilaabayaan masaxaafii hadda idin dhigana idinku furiheyna waana shaqo badan markaysaa mana surooleysa marka xikmad kuma socotid markaysaa cilmina kuma socotid markay sidaasoo kala timaado marka wallahu tacaala aclam yaan ku dheeraa jasaakum allah khayr
بسم الله sheekho maan sii taageeraya runtii waxaa weeyaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ahlusunada jamaca afartaa madhab baa ka hirgashay madaahib badan ilaa toddobaatan gaaraysaan qarnigii koowaad tii labaad tii saddexaad dhib in ugu filan ay soo martay dhiig daatay baa la jirayba arrimahan awgeed dad xujay u socda xaj dad u socdaba soo socda dhexda intii loo galay bixujati inay shaaficiyiina laayay baa jirta oo taariikhda sugaysaa ibnu jariir dhowr kitaabkiisa taariikhda waxaasoo dhan waa laga baarandiray waa laga tagay waxaa la arkay afartan imaam madhab kasta imaam kasta oo madhab iyo atbaac yeeshay siisa in loo qoro meel kale kama imaanin kitaabka qur-aanka iyo xadiidka misna haystaa meel kale madan ka imaanin marka madaahibtii kale waa iska dadla dad waayeen waxaa dad helay madhabka abu xaniifa ugu horreeyey oo isagu waa taabici ilaa shan nin oo kamid ah saxaabada la kulmay waxaa ku xigay madhabka maaliko isaguna la kulmay isagaas lasii kulmay yani soo gaaday iyo waa ogtahay maxamed xasan ishaybaani waa raawi wada imaam maalik buu xaggan ka warinayaa xaggana waxaan saaxiibu abu xaniifa weeyaan oo saasa u garanaysaa arday waana sheekh shaafici labada arday u noqday imaam maalik iyo imaam xasan sheebaani labada buu ka qaatay sanadkii uu dhintay imaamu abu xaniifa ayuu dhashay markaa imaam shaafici isaguna axmed bin xambal imaamkaasna wuxuu arday u noqday haddana imaamu shaafici saasay arday u lahaayeen waxaa qiso ahayd dariif ah markii ay yaxya ibnu yaxya ibnu ciidin yahdo maxadid ahaa iyo axmed bin xambal baa aad saaxiib u lahaa wada socon jiray muxadidiinkaas lahaayeen marka wuxuu la kulmeen dad si u akhriyaya imaamu shaafici way ka daayaraayeen abu xaniifana ninkala maxamed ibnu muciin wuxuu ahaa nin mutashadida adag buu ahaa xagga cilmi rijaalka ninka la yihahdo axmed bin xambal wuxuu ahaa muctadil buu ahaa nin nin degan buu ahaa marka wuu kasoo tegay xadiidkii wuxuu iska fadhiistay xertii shaafici ku beeray maxaa waalantaa weyl maxaa kuma celiyay ninkaas hadda faqiiha marka wuxuu yidhi wallaahi buu sanad dheero hadduu dhaafo sanad caali hadduu dhaafo sanad caali macna sanad ragisiinu yahay isagoo naasiran helaya sanadka waa cilmi xadiidka xaggeeda laakiin caqli hada rajul hadduu dhaafo bas uga soo noqonayo buri halkaasuu arday oo noqday waana wiilkiisa saalixa iyo wiilkiisa cabdullaahiba waxay arki jireen mar alla markuu tukado u ducayn jiray ninkaan sheegaysa muxuu ahaa weyneen waayo meel soo gaarina markii dib u cararay dowladdii cabaasiyada ayaa yuu ka cararay masar buu cararay madabkii hore marka waxaa wax ka wariyey reer afartinna warisa waxaa kamid ah axmed bin xambal madabkiisii dambana masri buu ahaa oo madhabka jadiidka loo jiray ayuu ahaa marka qofkan bani aadamka nabigan ahayna macsuum ma laho oo shaki waxaan lahayn qof kasta macsuum ma laho akhbaarada dembi gaarsiisana mayna gelin waxaan hadda ka horsaa horu badnay ijtihaadaad badeed ijtihaadkaas markaa inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay yaa garan kara yaa taala culamada horta qofka mujtahidkii musiib inuu yahay inuu mufdiya inuu inuu musiib wax kasta ku yahay iyo inuu khada yeelan karo waa masale khilaafi laakiin waxaan rajacaynaa inuu asiibina karo khada'ina karo laakiin inuu khada galay yaa garanhaya waxaa garanaya nin iska caaliha mise waxaa garanaya mujtahid kale hadduuse mujtahid kale arko inuu mujtahidkani khalad galay oo wuxuu leeyahay waxaad adigu sheegtay inaa fulaano oo dhan waa khalad masale waan ka soo qaaday hal masalo masaladii gurkaanaan ka hadlayn abu xaniife iyo iyo madaahibta kale abu xaniife wuxuu qabaa gabadhu hadday baaluqaa noqoto oo ama ay xeesho ama da-di gaadho inaan iska guurin karin biduuni ilaah laakiin waxaan qabnaa madaahibta kale suu sheekh hormar sheekh axmed uu tafsiiriyey wey marka khaladka uu minigalayo hadduu khalad galo ood khalad u qirtay khaladkaa seefu garatay baa taalla waa inaan mujtahidka adagana haddaan bao imaam shaafi masala ku khaldamay ama seefu gartay ولا مجتهد هاي اوكي waxaa aduu sax u aragtay hadda miya xaqiiga isaga khalad khaladkiisii baadadu noqonayaa taana ma wargabtay hadal laga haya imaam shaafici naftiisa oo culimmada ku fahamtamaan baa jirta mar kasta oo wuxuu yihi qawli sawaabun yaxtamilu khada wa qawli qawli khadaan yaxtamilu sawaab qowlkaygu waa sawaab buuli laakiin khalad bu noqon kara agtaada laakiin qowlkaagu ana agteeda khalad bu ka yahay laakiin ilaah agtiisa sawaabka noqonaya marka ninka mujtahidkii ijtihaadkiisu ku camal falaya qofka aan mujtahidka ahayn waa inuu nin culimada islaamka mujtahid ah waa inuu raaca ijtihaadkuna wax tarti dhowr kitaab iyo sunan aan xifdiyo lagu gaaro ma aha baniguna waxaan ognahay inay qarniga qaarkood ka fadli badan yahay qarnigii saxaabadii haddaynu hadda saxaabadu maxay hanaba culimo mujtahidiina laakiin mayna intay qoraal sameeyeen oo laga daydo mayna ka tegin xilligoodii lama qorin kutubta taabiciintii laftooda weeraneyd saas mayna sii jirin marka xilligii uu biloobay in cilmi la taqyiidiyo ee u horeysay raggii soo baxay a'imadan ahaa ardadoodii dhammaantood maxay xasan sheegaani iyo abi yuusuf iyo sufar haddii abu xaniifa arday u ahaayeen abu kacno buweyd iyo musani iyo rabiica iyo qabu kacno kulligood mayna sheegeen ijtihaade ardaydii imaam shaafici sii aadeen kutubtiisii usii khidmeeyeen waxaa ku yimid imaamu farra iyo ragga midka axmed bin xambal iyo abubakar alkhalaal iyo aajuri iyo mayna axmed axmed khilaafine madhabkiisii kusii socdeen marka qaanuunkii jira wuxuu ahaa inaan kadib ijtihaad loo deyman karin ijtihaadkii markan waa muqaarin muqaarinna dhowrna baa gaadhay ma badno kan wax muqaaranayn naftiisuna waxa weye haddii intuu nin noo muqaaraneeyo adduunka hadduu nin caalim usoo baxoyo inowra muqaaraneeyo muqaarane waxa weya inuu kumbaar ku sameeyo oo kooban intuu masaajidka isu keeno midda raajix ah hala qaato yidhaahdo isaga mamay waa la hadlay waa fahamkiisa isaga naftiisu soo isagu isu khadaya markaa ma iman karo oo ma iman karo dowlad wadankan dad jooga oo madhab lahayn dalalka carabta aan kasoo qaadaya ee islaamku asalku yahay inta kale cajaba u gaaray ma jiro waxaan moodaa in laisku khaldaayo marag badan anugu waxaan jaamaca islaamiya tegay anoo madhab la dagaalaya ayaan tegey bal waxaan xusuustaa markuu kitaab bukhaari noo akriyo oo sheekhay akriya intaan u socon markaas u socon ni yidhi war waxaan qaadan lahayo qaala rasuulilah ku dhiman jirta manhaajkii ee kaala qaadan laha qaala rasuulillah barane markaasaan fiqi ka fogaaday oo markii ugu soo aawbay ayaan ka fogaaday ma xusuusni thabawiga ama cadaadiga dhiganayno fiqiga muqaran nagu ahaa waa xigma xumi fiqiga xambaliga muqaran nagu ahaa laanna wadankuna xambali ma ahayn zaadu mustanqaca muqaran nagu ahaa baynamaa anaku aan ahayn soomaali shawaafic ah ayaan ahayn waxaa leeyaha jaamacadda markaan tegnay fiqi muqaran aad tagto waxaad u tegaysaa halkaas uu fiqiga xambali keli ka soconayo fiqi kale ka soconayn baad u tegaysaa abadan fiqi kale kala socdo mithaal baan ku siinayaa dowladda cabdicasiis markay ka qabsatay madiine iyo maka daahira xun baa ka jirtay oo xaqiiqo ah madiine oo kale afar afar imaam baa ka kala jiray marka hal masaajid bay xanaafi iyo shaafici iyo maaliki iyo loo kala tukanaya axnaaf loo kala tukanayay wuu tawxiidiyey oo hal buu ka dhigay hal imaam buu u sameeyey laakiin kii xambili u doortay kii madhabkiisaa buu u doortay sidaasay ahay dowladda cuhmaaniyadoo kale meel kastoo gacanta ku hisay qaadiga waxay ka dhigtay xanaf bay ka dhigtay waa ayaga wadan uxumadan ku bata saas u ahaa leanna ma jirin iyaga cuhmaaniyiin ayaa yaa xana xanafiye ahaa duwalkii labi andalus iyo duwalka hadda waqooyiga africa ka jira dhammaantood madhabka maalikiga ah ayay iyaguna xoojiyaan leanna duwalkii jiray baa ku dhaqmi jiray hadda kahor madhabka xamed maxamed iyo madhabka shaafici madhab malahaan jirin dowla runtii marka loo kaco gacan siisay wax kastaba ahaatee kulligood xaq bay ku jiraan laakiin xigma xumo weeye ummad islaama intaa u timaado mas'alo khilaafi ah inaad bug ka taagto anigu aan aragnay dadka wada arkaa malanaya masaa'il khilaafa dhiig u daatay masaa'il khilaafa la sugayay masaa'il khilaafa bug uga taagay waxaasoo laysa min addiin waa caadifaad kale caadifaad kale oo caadifadii qabiilka isku kicin jirtay caadifada isku kicin jirtay muxuu ahaye xoolaha kala dhaco caadifaadkii unbaa diin laga dhigaayo intaas diin maaho xigmadu kamid maaho intaan tago hadda riyaad oo